habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axad ah oo habeen isniin soo gelayso toddoba-iyo tobanka noofembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ku jira guddoomiyaha xisbiga waddani ee somalilan oo taageerayaashiisa ugu baaqay naadhaade u baaqay xilli uu sii xoogaysanayo murankii u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda
waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka maroodi jeex inay berri siddeedda subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego farriimo muhiim ah oo qaranka lagu badbaadinayo waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
shirwac si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa ceel iyo cashinba waa nin wax ugu filan waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba gaar ahaantiisa uga walwala ha yeeshee ceeb buu leeyahay
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan heshiiskii toddobaadkii hore ay gaadheen dowladda kenya iyo soomaaliya iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii iyo caalamka
sacuudi carabiya ayaa axaddii maanta ku sheegtay qiimaha shirkaddeeda soo saarta tamarta ee aramku inay tahay hal trilyan iyo toddoba boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka ah taas oo ka yar qiimihii uu rabay dhaxal suga maxamed bin salmaan oo hadafkiisu ahaa in shirkadda qiimaheedu uu noqdo laba trilyan oo dollarka maraykanka ah aramku waxay sheegtay inay iibin doonto saami gaaraya hal iyo bar boqolkiiba taas oo ay filayso inay kasoo gasho faa'iido dhan shan iyo labaatan bilyan oo dollarka maraykanka ah hadal ka soo baxay shirkaddan oo lagu sheegay tan ugu faa'iidada badan caalamka in ay ku bilaabi doonto maalgashiga saamigeeda ee dadweynaha sacuudiga lacag u dhexaysa soddon ilaa iyo shan iyo soddon riyaalka sacuudiga oo u dhiganta siddeed ilaa siddeed iyo bar dollarka maraykanka ah aramco ayaa sanadkii hore sheegtay inay faa'iiday lacag dhan boqol koob iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka ah laakiin sagaalkii bilood ee sanadkan ayay shirkaddu faa'iiday siddeed iyo lixdan bilyan oo dollarka maraykanka ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtida maanta booqasho aan la filaynin ku tegay cisbitaal milatari arrin uu aqalka cad ku sheegay inay tahay bilow hore oo ka mida baadhista guud ee madaxweynaha sanad walba lagu sameeyo xogayaha warfaafinta aqalka cad stephen grisham ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay in iyadoo la filayo sanadka dambe ee oo mashquul badan uu madaxweynuhu ka faa'iidaystay maalmaha fasaxa wax shaqo aan ee u oolin magaalada washington d c inuu bilaabo qayb ka mida baadhistii sannadlaha ahayd ee cisbitaalka walter reids madaxweynaha ayaa ilaa laba saacadood iyo shan iyo toban daqiiqo ku qaatay cisbitaalka oo ku yaala magaalada bethesda ee gobolka dariska ah ee maryland sawirqaade ayaa arkay madaxweynaha oo ka soo baxaya dhismaha isagoo aan xidhnayn tay kuleetiga amaba kalarka shaarkuna uu u furan yahay graham ayaa in yar kadib markii trump goobta ka tegay sheegtay in madaxweynuhu uu maray baaris deg dega iyo shaybaar waxaana uu sii ahaan doonaa mid caafimaad qaba oo tamar badan leh oo aan cabanaynin sidii ka muuqatay soo baxyadii uu kula hadlayey kumanaanka qof toddobaadyadii lasoo dhaafay ayay tiri xogayaha warfaafinta ayaanan faahfaahin intaasi ka badan ka bixinin noocyada baadhiseed ee uu madaxweynuhu maray
fagaaraha caanka ah ee st mark ee magaalada venis ee waqooyi bari dalka talyaaniga ayaa maanta la xiray kadib markii ay magaalada markii saddexaad wax ka yar hal toddobaad ay saameeyeen fatahaado taariikhi ah duqa magaalada venis luigi burugnaro ayaa sheegay in fatahaadii maanta ay biyuhu gaareen cabir dhan boqol iyo konton sentimitir taas oo wax yar ka yar fatahaadii talaadadii oo gaartay boqol siddeetan iyo toddoba sentimitir oo noqotay fatahaadii ugu badnayd ee magaaladaasi taariikhiga ah ku dhifata muddo nus qarni ah khasaaraha ka dhashay fatahaadda ayaa lagu qadaray in khasaaraha ka dhashay fatahaadda ayaa lagu qadaray lacag dhan hal bilyan oo oo lacagta yuurooda ah roobab ka da-ayo talyaaniga ayaa laga cabsi qabaa in ay keenaan fatahaado kale oo hor leh gaar ahaan magaalooyin ay ka mid yihiin florensi iyo pisa
hogaamiyaha sare dalka iiraan ayaa xadda maanta taageeray go-aanka ay xukuumadda dalkaasi ku kordhisay sicirka shidaalka wuxuuna ugu yeedhay dibadbaxayaasha arrintaasi ka cadhooday ee banaanbaxyada ka wada dalkaasi inay yihiin budhcad taasi oo muujinaysa inay iman karto tallaabo adag oo ka dhan ah dadka dibadbaxaya hadalkan ayatullah cali khameni ayaa yimid xilli ay maamulka dalkaasi xayireen adeegyadii internetka ee dalka oo dhan si ay u xakameeyaan banaanbaxyada ka socda ilaa iyo labaatan magaalo oo ay dadweynuhu ku muujiyeen cabashadooda ay ka qabaan go-aanka sicir kordhinta shidaalka ay xukuumaddu maalintii jimcihii sare ugu qaaday konton boqolkiiba dibadbaxyada ayaa isku bedelay kuwo rabshado wata iyadoo la arkayey dad mudaaharaadaya oo dab qabadsiinaya taayirada ayna jirto meelaha qaar in dhawaaqa rasaasta la maqlayey khudbad laga sii daayay telefishinka qaranka ayuu khameniyi ku sheegay in banaanbaxyada ay dad naftooda ku waayeen kuwo kalena ay ku hantibeeleen waxa ugu yeedhay dibadbaxayaasha koox badhcad ah oo ay soo abaabuleen kuwa kacaanka dalkaasi ka soo horjeeda iyo cadow shisheeye si gaar ah ayuu u magacaabay kuwa xiriirka la leh qoysaska boqorkii hore ee iiraan ee talada laga yariyay afartan sannadood ka hor iyo kooxda musaafirska ku maqan ee magaceeda la yidhaahdo mujaahidiin alkhalq
warkii caalamka ayaad la socoteen waxaana uu idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o a habeen wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilownay ee guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbigiisa inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga ee magaalada hargeysa xilli uu sii xoogeysanayo murankii u dhexeeyey mucaaridka iyo xukuumadda warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'ida oo ku qabtay magaalada hargeysa waxaana ugu baaqay taageerayaasha xisbiga ee gobolka maroodijeex inay berri subaxnimada isugu yimaadaan xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka maroodijeex inay berri siddeedda subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego farriimo muhiim ah oo qarankan lagu badbaadinayo geesta kale duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid ayaa ka jawaabay hadalka guddoomiye ciro guddoomiyaha xisbiga wadani maanta baaq buu ku dhawaaqay uu leeyahay beritoole isugu soo baxa waxaan leeyahay shacbiga caasimadda duhuuftooda iyo danaha ay ku nool yihiin kanoo hayo guddoomiyuhu suuqii baa dahabku waran yahay lacagtii baa suuqa taalla dadkii ahaa ganacsatada ahaa ee masaakintaabaa tamaanada dul fadhiya duruufaha dadka uu u baaqayo ma oga xaaladooda nololeed iyo markaad isugu yeerayso waa inay ujeeddo iyo hab sharci oo la maro loo maraa annagu wixii ay isku haystaan xisbiyada iyo howlahaasi annaga shaqadeeda maaha laakiinse amniga iyo dadkaa danyarta ah iyo dadkaa ganacsatada ah leefal kastay leedahay ayaanu ka mas-uulnahay waxaan leenahay guddoomiyuhu isagaa qaadi doonaa mas-uuliyadda wixii ka dhaca buritoole magaalada hargeysa haddii isku soo baxaa ugu yeero uu ka adkaysto shacbigana waxaan leenahay howlihiina haysta ganacsigiina haysta danihiina ilaashada waxaan leenahay guddoomiyaha sharci baa loo maraa jiraa maalmihii ugu dambeeyey waxaa mar kale soo laba kacleeyey murankii siyaasadeed ee u dhexeeyey xisbiga mucaaridka ee waddani iyo xukuumadda madaxweyne biixi iyadoo arrintanina ay ka dhalatay mar kale markii axaddii aynu ka soo gudubnay la ansixiyey lix xubnood oo ka mida guddiga doorashooyinka somalilan ee cusub kuwaasi oo xisbiyada mucaaridku ay ku tilmaameen in ay yihiin sharci darro lana shaqayn doonin khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
weli wararka somalilan ayaynu ku jirnay golaha wasiirada somalilan ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadleh somalilan ay ku shaqayn doonto sanadka laba kun iyo labaatanka iyadoo dhinaca kalena bogaadiyey heshiis lala gaadhay ama laga gaadhay colaadda deegaanka ceelaf weyn waryaheena sagal mustafa xasan nuur ayaa warbixintan soo dirtay golaha wasiirada somalilan ayaa kalfadhi aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen waxay kaga doodeen oo falanqeeyeen oo daraska miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka kobaca ku yimid iyo meelaha diiradda lagu saarayo in wax lagaga qabto miisaaniyaddan ayay sheegeen in boqolkiiba sideed iyo toban ay ka badan tahay tii sanadkii hore madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa codgeliyey ansixinta miisaaniyadani inta ogool miisaaniyadda sanadka ee wasaaraddu keentay inaynu saa ugu codayno gacantaa taagto dejiye yaa diidan ka aamusay yunanis waa lagugu codeeyey hambaliyo golaha wasiirada somalilan waxay cod aqlabiyada ku ansixiyeen miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka lagu howlgeli doono afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac ayaa ka warbixiyey cadadka lacagta la ansixiyey ay dhan tahay cadadka miisaaniyad sannadeedka laba kun iyo labaatanna wuxuu dhan yahay laba trilyan toddoba boqol koob iyo konton bilyan saddex boqol iyo afar milyan siddeed boqol iyo siddeetan kun sagaashan iyo sideed shilin oo somalilanah miisaaniyaddani waxay miisaaniyad sannadeedkii laba kun iyo sagaal iyo toban ay ka badan tahay boqolkiiba siddeed iyo toban miisaaniyaddan labada kun iyo labaatanku waxay waafaqsan tahay qorshaha labaad ee qaranka ndb tuga waxayna ka turtumaysaa barnaamij siyaasadeedkii ballanqaadkii xisbiga midnimada iyo horumarka somalilan ee kulmiye ee wakhtigii ololaha madaxweyne muuse biix cabdi uu ku galay dhanka kale afhayeenka somalilan waxa uu sheegay in golaha wasiirada somalilan ay u mahadnaqeen dhammaanba intii ka qayb qaadatay iyo shacabka deegaanada ceelaf weyn ee soo afjaray colaadihii deegaankaasi ka taagnaa golaha wasiirada somalilan waxay hambalyo iyo taageero buuxda ay u dirayaan dadweynaha iyo shacabweynaha culimada waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanka dhallinyarada iyo haweenka deegaamada degmada ceelaf weyn oo qaatay tallaabo geesinimo leh islamarkaana si gobonnimo leh oo garasho dheer oo garaad weyne uu ka muuqdo u soo gunaanaday oo usoo gebagabeeyey colaaddii muddooyinkai u dambeeyey halkaasi kusoo noqnoqonaysay sida oo kale waxaa golaha wasiiradu uu hambaliyo iyo bogaadin weyn halkan uga dirayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda somalilan golihii wasiirada aqoon-yahankii brofeseeradii waxgaradkii culimmadii ganacsatadii iyo dadweynihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay soo afjaridda jabhaddii deegaanka gobolka awdal ee ay ku soo gunaanadeen in ay nabadgelyada iyo horumarka dalkooda ay qayb ka noqdaan saqal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
fid wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a waxaa weli socda gurmadka loo sameynayo deegaanada ka tirsan soomaaliya ee ay fatahaaduhu saameeyeen warbixin arrintaasi ku saabsan muqdisho waxaa kasoo diray xasan kaafi qoyste
weli waxaa si xawli ah uga soconaya meelo badan oo ka mida gudaha iyo dibadda dalkaba dadaalo loogu gurmanayo dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay fatahaadaha ay dhowaan sameeyeen webiyada dalka kuwaasoo saameeyey deegaano ka tirsan maamullada hirshabeelle iyo koonfur galbeed islamarkaana sababay inay guryahooda ka barakacaan kumanaan qoys howlaha gurmadka ayaa waxaa qayb ka ah culimaa udiinka soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka wada dhaqaale ururinta loo samaynayo dadkaasi waxaana xalay magaalada muqdisho kulan ku yeeshay wafdi culimaa udiin soomaaliyeeda oo ka yimid dalka kenya iyo guddiga gurmadka fatahaadaha iyadoo kulankaasina uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdiga culimaa udiinka ayaa waxaa horkacayay sheekh maxamed cabdi umal waxaana ujeedkoodu ahaa sidii ay u gaarsiin lahaayeen dadka fatahaaduhu halakeeyeen dhaqaalo ay ka soo ururiyeen soomaalida kenya ku nool waxaan qorshaysanay marka hore inaan idin soo marno guddigii qaranka ee hawsha loo xilsaaray inaan kusoo hormarno idinka idin kusoo hormarno macluumaadna idinka qaadanno wixii talooyin aan isdhaafsanno insha allah taala aan wadaagno markaa kadibna inaan sii soconno oo aan goobti tagno gaar ahaan magaalada beledweyne oo meelihii ugu darnaa inaan tagno insha allah tacaala baa qorshuhu yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa culimaa udiinka uga mahad celiyey juhdiga ay ku bixiyeen sidii ay wax u soo gaarsiin lahaayeen dadka waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadda beledweyne sheikhumal runtii waa kaaga mahad celinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aada soo marteen dhulkaas fog berina ilaahay hadi ku badbaadiyo taas waxay muujinaysaa dee waaltinimada iyo waxay soomaali isu tahay xaqiiqatan tan waxay caddaynaysaa sidee loo gurmaday oo qof walboo soomaali ah meel kasta u jooga hadday yihiin qurbaha iyo hadday yihiin gudahaba ay isu xilqaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshoodii caadiga ahayd markaan tagnay jid caadi ah oo la maro yaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta dadka waa ku dhex socdaan gaardameeryaa ku dhex socda waa la adeeganayaa dadka soomaalidu oo dad aan caadi ahayn waay dowlad ahaan inaanu qorshe ka diyaarino oo cid allah ciddii gacannaga san karta dowladaha runtii saaxiibkaan la nahay inay sidii loo samayn lahaa qorshe dheer marka dadaalkeenna kolley oo dee bini aadan inaan xoojinno annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo maxaan ku rahdaa civil society-gii iyo guud ahaan qow- dadka qurbaha jooga muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray kulamo looga arrinsanayay sidii looga hortegi lahaa fatahaadaha ku soo noqnoqda deegaano ka tirsan dalka soomaaliya islamarkaana qorshe adag looga yeelan lahaa inaanay dib dambe u soo noqon fatahaadahaasi sida uu ku waramayo maareeyaha wakaaladda dhismaha qaranka bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo hadalkan ka sheegay munaasabad xarigga looga jarayay xarunta wakaaladda dhismaha soomaaliyeed dhibaatadan soo noqnoqotay fatahaadaha iyo abaaraha isugu jira gobollada qaarkood oo maalinna ay dadkeennu baahi ugu dhimanayaan goobahaas oo qaleyl iyo abaar iyo kul ah maalinta ku xigtana ay fatahaad iyo biyo ugu baaba'ayaan sanad walbana malaayiin lacaga la aruuriyo si loo quudiyo oo loo siiyo bariis mushaarid iyo boorsh iyo wax la mida uma baahno ummadeennu taas waxaynu u baahannahay inaynu ka fakarno sida aynu biyahaas fatahaya uga faa'iidaysan lahayn wakhtiga abaartana biyahaas laynaya maantay ay ugaga bixi lahaayeen waxaanu isla garanay inaannu shirweynahaas aanu qabanno aanu isu keenno dhammaan injineerada naqshadihii la sameeyo dood laga sameeyo kadibna aan u soo bandhigno dowladda si ay dowladduna markaas wixii kale iyo hay-adihii kale oo caalamka ah iyo waxay iyadu dowladdu u haysaba aynu gelinno intaynu maalin kasta gelin lahayn gargaar iyo degdeg ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo isaguna madasha ka hadlay ayaa ugu dambayntii sheegay in haddii si wada jira loogu istaago xakamaynta fatahaadaha ay samaynayaan webiyada guul wax ku oola laga gaari karo waxaan rabaa haddaan xoogga isu geyno wakaaladda iyo jenaraal bashiirna ay u soo jeestaan inaynaan kal dambe ilaahay idamkiisa arki doonin webigiioo fatahay si isxilqaan ah haddaynu wada shaqayno wakaaladda iyo khubarada kalena la shaqayno waxaa is leeyahay shaqooyin fara badan iyo xarumo badan oo taariikhiya baynu dib u dhisi karnaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal horumar la'aan ayaa laga soo sheegayaa deegaanada xuduudda kenya iyo soomaaliya ee dhaca halkaasi dhacaanaadee oo ay degan yihiin dadka soomaalidu dadka degan waqooyi bari kenya qaarkood ayaa ka walaacsan in deegaanadaasi ay isku bedelaan furimo dagaal oo kooxda al-shabaab ay ciidamada kenya kula dagaalanto iyadoo dhinaca kalena ay hoos u dhaceen mashaariicdii horumarineed warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa noo haya waryaheena gaarisa maxamed faarax shire taliyintii kooxda al-shabaab weeraro kala duwan ay kusoo qaaday guud ahaan gobolada xuduudda dalkani kenya dalka soomaaliya ay la wadaagto adeeg bixinta dowladda dalkani kenya ay gaarsiisa deegaanadaasi waxay ahaayeen kuwaad hoos ugu sii dhacyo marba marka kasii dambeyso deegaanada xuduudda iyo dowladdu waxay ku sheegtaa in amdarada ka jirta ay tahay sababta ugu weyn ee dadka deegaankaasi aan adeeg ficilin lagu sameyn karin iskuullada iyo adeegyada kale ee caafimaadka ayaan ah degmooyinkaasi kuwa inta badan ka xiran mana gaaraan inta badan mas-uuliyiinta gobolkan in laga soo doorto deegaanadaasi cismaan xaaji aadan oo ka mid a odayaasha iyo waxgaradka degmada dharaja buulan oo la hadlayay gobanar ku-xigeenka kauntigaasi wajeer ayaa sheegay in laaya haatan deegaankaasi dharaja buula ay ka jirta biyalaan baahsan
ceel baan meeshaan ku leenahay oo biyo ah ceelasha waxay hoos imaadaana layidhi kauntiga waxaan u malaynayaa matoorada ceelasha noo saaran midka u yaraa toban sana ama labaatan sana yaa meesha ruujina ku noqday qofka kicinaya saas u wareejinaya u wareejinaya marka garabka uu ka daalo yuu kacayaa mid kalea maantao dhan taaganoo wuxuu ku dhaaminayaa raytooro ma qaba baalda biyo uu ku dhaaminayaa hoosna waa ka sii duleelaa maalin hore waxaa noola ballanqaaday in solar noola saara dhibbad gafanaha waxaan ka codsanaynaa in ceelka uu tillaabo nooga qaado ceelasha oo dhan gaar ahaan ceelkaa santaroolka magaalada ay ku fadhido solar in noola saara ciidamada ammaanka oo gudaha tuulooyinkaasi degan saameyn ayaa waxay ku yeesheen xiliyada weerarada ay kusoo qaadaan kooxda al-shabaab iska caabin rasmiyana ma sameyn karaan sidaasi waxaa qaba axmed cusmaan oo ah odayaasha deegaanka dharajabuula wuxuuna ka warbixinayaa dhacdadii ugu dambeysay deegaankaasi ka dhacday kaambigan haddii uu dhinaca ka qaatan yahay dadweynaha ciidamada waxay qodan lahayeen dhufays markay dhibaatada saas oo kale ay u dhacdo godad ay galaan yay qodan lahayen waxaa u diidan inay godadkii ayay ahay qotaan oo difaaca qotaan kaambiga waa magaalada dhexdeeda waxaan leennahay si ciidamada ayagana ay ugu suurtgasha diyaargarowga ku filan annaga waxaan leenahay ama aan codsanaynaa in horta kaambiga dhinac loo yaro durjiyo si ay askartana ay u hesho difaaceedii ku filnahay aadanbuna waxnoo mudanaha kursiga hoose deegaankaasi laga soo doortay isaguna la hadlayay gobernatoore ku-xigeenka kauntiga wajeer ayaa waxa uu aaminsan yahay in culayska dhanka ammaanka iyo adeeg bixin la-aanta deegaankaasi ka jirta ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka rayidka ee ku nool deegaankaasi dharjabuula oo ah deegaanka laga soo doortay dhibaatadana ugu daran waa dhibaatadan securityda oo dadkan meesha aan fadhina qoriga meeshaan laga tuuro maamada habeen hore oo dhaawac lugta ka dhaawacanta waata meeshay maqaaxid ku siinaysa gurigaa waay xabadda inta laga tuuray meel kale idoon ku laamin geedba aan qabsanin iiday ka bilaawatay sababta yeelaysana waxaa waaye meeshaan waxay dhexdegantay magaalada dhexdeeda in meeshaan horta bal annaga inaan tashanno bal haddii oo inkastoo annaga ayna hoos imaanaynin bal waxaa layidhi xeerjajabin waxaan samayno inaan wax samayn aniga waa ila tahay maxaa kaloo jirtaa oo odayaashana waa sheegi doonaane wakhtiga jiir waxaa jirtay project la hagaajiyey oo laga sameeyey dhajabula baybinki biyahan magaalada waxaa laga soo ka cabtaa meesha la dhahaya xag qoraxi qoraxi beebkaas ilaa iyo muxuu jiraa buulo ifo ilaa iyo muxuu jiraa buulo guduud inta la dhaha buulo xagar buula suudaan buulooyin fara badan uu tagaa lacagtaydaad kun shilin lagama bixinin kun shilin lagama bixinin marka biyihii haanta sablay garaynleed oo kor fuushiyey oo biyihii qaybin lahayd lama haya waxaa loo soo gadi waaya afar iyo toban milyan aheedi haddii meeshii wixii horena hadday galeen wax kalena la waa qaab marka wax loo sameeyaa la garan waaye gabanar ku-xigeenka kauntigaasi wajeer mudane axmed cali weerar oo socdaal ku dhiiraday in deegaankaasi tago ayaa waxa uu sheegay inuu qaatay dhammaan dhaliilaha loo soo jeediyey wuxuuna sheegay in dowladdiisa uu ku wargelin doono baahida kala duwan ee dadka rayidka halkaasi ay ku qabaan baahi kale oo fara badan oo waxaad sheegteen shaqadeenna annaga ay tahay waxaa ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan dadka inuu meel ku noolaado yacni waxaa la dhahaa biyaha waa nolol biyo meel hadday yihin jirin nolol ma jiro dhadhajbula oo magaalo intanay dhan ah pobulationkeeda intan dhan yahay baibinkii la sameeye shan lix sano ka hore in nus uu joogo runtii aniga iyo dowladdayda oo governagan uu hogaaminayo ceeb ay nugu tahay taasi aniga ayaa gudbinayo codsigeeda haddii insha allahu tacaala aan soo laabtana anigaad ilaga xisaabtamaysaan taasi isku soo celceliyo culayska ugu faraha badan waxa uu saaran yahay dadka xuduudaha dalkani kenya soomaaliya ee la wadaagta ay ku nool badankoodna keliya waxa ay la joogaan indhahooduna ay qabtaan saraakiisha ciidamada booliiska iyo militariga dalkani kenya howlgalla ka sameynaya gudaha adeegyada kale ee dowladda ay u fidisana ma aha kuwo si waafiya u gaaro maxamed faarax shire v o a garisa aad ayuu u mahadsan yahay maxamed faarax shire haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan toddobaadkan barnaamijka waxa aan ku eegi doonaa magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ku kulmay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta kadib khilaaf muddooyinkan soo jiitamayey oo labada dal u dhexeeyey oo ku salaysnaa arrimaha dacwadda badda maalinba heer adagna sii gaaraysay haddaba kulanka labada hogaamiye ayaa waxaa labaduba shir jaraa'id ay wada qabteen kadib markii ay kulmeen waxay kaga hadleen in heshiis saddex qodob ah oo ay ka mid tahay soo celinta xiriirka labada dal siinta fiisayaasha baasaboorka soomaaliya iyo weliba diyaaradaha soomaaliya oo yimaada si toos ah magaalada nairobi haddaba dhinaca kaleeto wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya ayaa bartida twitterka waxa ay soo dhigtay iyadana in labada hogaamiye sidoo kaleeto ay isla soo qaadeen arrinka khilaafka badda ee labada dal ee murankood ee iyaguna markaasi go'aamo ka gaaraan ayadoo aanan markaasi xusin maxkamadda caalamiga e i c j ee ay taallo dacwadda inkastoo labada hogaamiye arrinkaasi aysan ka hadlin haddana waxay abuurta shaki fara badan waa qodobka barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doonna waxaana marti noogu ah safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamuud nuur axmed tarsan oo kulankaasi asna goobjoog ka ahaa mudane ambasador waxaad iga warantaa horta anigiiyo dhegaystayaasha bal dib noo xasuusi waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay kulankii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waa mahadsan tihiin marka labaad sidaad la socotiin madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxay isku arkeen new york new yorkii is aragoodaasi marka arrimo asaasiya in xiriirkii la hagaajiyo oo lagu celiyo intii ka horreysay khilaafka markuu bilowday february lix iyo tobankeedii baan filahayaa marka haddana waxay ahayd waa markii labaad ay sarka ahaan taniyati marka xiriir buu la lahaa marka sidii loo bilaabi lahaa in xiriirkii dib loogu celiyo wixii ka horreeyay khilaafka oo ay ka mid tahay in wax kasta oo la bedelay markaas sidiisii loogu celiyo waxaa ka mid ah in eh, diyaaradihii soomaalida ka imaanahayey eh, wajeer lagu celinahayey in ayna dhicin oo toos ay u yimaadaan magaalada nairobi waxaa ka mid ah in eh, dadka soomaalida ah iyo siyaasiyiintooda iyo wasiirada iyo dadka shaqaalaha ah ay viisaha ka qaataan markay waddanka yimaadaan Eh, marka arrimahaasoo dhan waxaa waye arrimihii horey loogu heshiiyey wey laakiin hadda eh, sidaad ka xageysteen afkiisa madaxweynaha uhuru afkuu ku dhuftay inta arrin ee maaragtay ay ka heshiiyeen in wax laga qabto waa tahay ambasador bal waxaad iga warantaa marka qodobada hadda la isla soo qaaday waxaa ka mid a ee soo celinta xiriirka labada wadan arrinka ku salaysan fiisayaasha iyo wixii la halmaalo inta ugu muhiimsan haatan marka een, guud ahaan waxa soomaalida in badan oo ka mida ay u dhegtaagayso ama la- laga wada dhursugaya oo kenya iyo soomaaliyaba haddee wada hadleen madaxdooda la isla soo qaadi karo waxay tahay arrinta badda marka ma looga hadlay sida wasaaradda arrimaha dibadda kenyaba ay sheegtay arrinka badda kulamadii labada madaxweyne ma looga hadlay hore iyo gadaalbo Eh, arrinta badda labadoodaba waxay isku heshiis ku yihiin waxaa waaye inaan arrinta badda loo daayo eh, maxkamadda caalamiga ah Eh, laakiin wixii ka soo hara khilaafkaas jira ee badda ku saabsan in uusan caqabad ku noqon hagaajinta xiriirkii ka xiriirka labada dowladood iyo labada shacab ah marka badda ha loo daayo meesha ay marayso ee maxkamadda ha loo daayo laakiin inta kale aan ka heshiino oo xiriirkeenni aan waga- wanaajino arrintu halkaasay ahayd waa tahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan had iyo goor qeyb nagala ah oo aan ku marti qaadnaa si ay su-aalo u weydiiyaan dadka madaxda aynu wareysano dhegeystaha ugu horreeya bal haddaan soo qabto walaal magacaaga ku bilow halkaad joogtid iyo eh, dabcan su-aashaada magacaygu waa mustafa cabdi xakiim oo jooga dalka germany Eh, waxaan weydiin lahaa ambasadoorka hal su-aal Eh, horta marka koowaad waan soo dhaweynayaa xiriirka u dhexeeya een, ee la hagaajinayo dowladda kenya iyo soomaaliya Eh, su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay ambasadoorka anoo salaamaya ambasadoorka marka koowaad Eh, dalka soomaaliya warmurtiyeed buu soo saaray oo uu ku leeyahay waxaanu kaga wada een, hadalnay xiriirka iyo fiisayaasha iyo dib u soo celinta laakiin warmurtiyeedka kenya kasoo baxay markii aan akhriyey inkastoon u malayn karo inay eh, waxaa ku qornaa inay ka wada hadleen arrimaha badda oo arrinta badda waad ognahay in laba jeer ee maxkamadu dib u dhigtay markaasee nooga jahal bixin kartaa anagoo ah dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in xidii aan laga wada hadlin arrinta badda ee arrinta badda lagu dhammayn doono eh, maxkamadda i c g da waa tahay Eh, haye ambasador aad baa umahadsan tahay Eh, walaal waa mahadsan tahay Eh, eh, af jooga looma adeegaal dhahay Eh, sida aad arkayseen labada madaxweyne shir jaraa-id bay qabteen madaxweynaha dowladda kenya arrintaas kama hadlin kamana mana soo hadal qaadin waxa uu ka hadlay waxay ahayd arrimaha aan hadda sheegayno wiisayaasha iyo diyaaraduhu inayna noqon iyo dadka isku- in la fududeeyo isku socodka dadka madaxweynaheenuna waa hadlay oo madaxweynaheenu uu ogaa soomaalidu inay uun shaki qabto marka madaxweynahena wuu sheego wuxuu dhahay xiriirkan hagaajinayno waa inayna wa- waxba u dhimin oo ayna dhibaato u keen khilaafka naga dhexeeya ama arrinta badda ee maxkamadda i c j taalla inayna waxba u dhimin marka waxaad ku qancaysaa labadii madaxweyne oo ishortaagan annakuna aan fadhinay meesha ayaa la dhahay badda xiriir arrinta badda arrintan kuma jirto waxa aan hadda hagaajinayna taas waxaan u da- u daynaynaa eh, maxkamadda caalamigaan u daynaynaa marka sidaasaad walaal ku qancaysaa eh, madaxweynuhu eh, xaqiisa waxa weeye inuu shacabkan maslaxadiisa iyo waddankan maslaxadiisa iyo ummadda soomaaliyeed maslaxadooda uu raadiyo waxa uu meesha u yimidna waa intaas asagana afkiisa ayaad ka maqlayseen arrintaas inayna xiriir la lahayn waxaan la hagaajinayn inayna xiriir la lahayn madaxweynihii kenyaatana meesha waa fadhiya tan kale gabadhu twitterka ay ay ay ku qortay twitterkeeda ay ku qortay dee ayaguna audience bay leeyihiin shacab bay leeyihiin ee ga- gabadha un laga hayaa jaraa'idkooda dhanna waa intii hadda inta ay labadooda ka hadleen baa lasoo qoray marka gabadhu waxay ku dartay uun in eh, arrinta baddana wadahadal wax weligood sidaasay dhahayeen kenya arrinta baddana waa in wadahadal lagu xaliyaa bay dhahayeen marka positionkoodii ah arrinta baddana wada- wadahadal in lagu xaliyo weeye waa position ay weligood qabeen laakiin ma aha arrin laga wada hadlay oo lagu heshiiyey in wadahadal lagu xaliyo ee arrinta lagu heshiiyey waxaa waaye in badda loo daayo maxkamadda caalamiga ee ay hor taallo maanta soomaaliya mowqifkeeda ma waxba iska bedelaya si kastay noqotaba haddaan ku weydiiyo in laga soo celiyo eh, arrinka en, eh, muranka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya ee dhinaca badda in lagu xaliyo habkii horey ee u ahayd ee maxkamadda cadaaladda adduunka ma ani ilama aha iman- imana muuqato in soomaaliya ay mowqifkeeda is- wax iska bedelahayaan soomaaliya mowqifkeeda halkiibay taagan tahay kenya ayaa laba jeer dalbatay in dib loo dhigo Eh, maxkamadduna waa cadaysay inaan dib dambe loo dhigi jo- doonin haddii soomaaliya kenya midna codsada inaan dib loo dhigi doonin marka soomaaliya mowqifkeeda waa mowqifkii ahaa in maxkamadda caalamiga lagu kala baxo sababtoo ah eh, dhul laysma siiyo Eh, eh, wadanna laysma siiyo madaxweyneyaalna awood uma laha in ay wadan bixiyaan ama ay dhul qayb ka mid ah ay bixiyaan marka tan labada shacabba ku qanci karaan waxaa waaye maxkamadda caalamiga oo si cadaalada u fiirisa ee sheegta qoladii xaq kule xaq u yeelata inay baddaas leedahay taas ayaan ka warsugaynaa wax iska bedelayana ma jiraan waayo dhegaystaha kale bal aan sii qadka ku jira haye walaal soo dhowo magacaagana ku bilow waa salaamaya ambassadorka oo ku salaamaya ambassador sidoo kale v o a iyo dhamaan dhegeystayaasha ambassador waxaan weydiin lahaa sharci kulankii dhacay kadib dadka soomaaliyeed waxay aada u haahayaan hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee kenya dabcan hadal ka duwan duwan madaxweynaha soomaaliya asna noo sheegay intaa waxaa dheer marka laga reebo shirki jiraayada ethoobiyan madaxdu ma jirin wax muujine ama inay ka caddahay heshiisyada la gaaray marka maxaa kusdareynaya ama diidaya in wax walba ay noqdaan wax loo loo jeedo adeeshiis la galay iyo afbarad la galay intaba sida oo kale hadalka wasiirada arrimaha dibadda ay sheegtay iyo kan madaxweynsheega labada ma cad- ma cadaynayaan in lagu qancay eh, maxkamadda caalamiga ah ee kiiska badda laakiin keliya waxay cadaynaysaa in laisku raaco eh, mataqaanaa qaar loo wadanba faa'iido u tahay marka halka afirka miyaa las odhan karin xagal baa ku laabano nacba mataqaana nooca heshiisa la gaaray waxa uu yahay adigo raalliya muuna ambassador waayahay walaal eh, waa mahadsan tahay walaal eh, caddaanta u dhiman maxay tahay eh, haddii labadii madaxweyne oo isgarab taagan oo ismaqlahaya haddii madaxweynihii soomaaliya uu dhahay arrinta aan ka wada hadlayno oon ku doonayno in xiriirka lagu hagaajiyo labada dal eh, wax saamayn ah kuma laha qadiyadii maxkamadda taallay hadduu dhahay oo ayakuna wax markaas ka duwan ayna sheegin ama uusan ka daba qaadan madaxweynihii kenya uusan dhihin maya arrintaasi ma jirto oo waa wada eh, arrintaas waa ka wada hadalnay hadduusan dhihin caddaynta dhiman maxay tahay shacabka soomaalidu waxaa la rabaa eh, in ay madaxdooda aaminto eh, waxay la tahay arrin ka cad oo ka ka muuqaal fiican ma jirto ayadoo la hor fadhiyo eh, wariyaashii caalamka madaxdii inuu madaxweynaheenu caddeeyey arrintaani laga heshiiyey inayna ku jirin badda oo ay badda ay arrintii baddu ay taallo maxkamadda caalamiga mugdiga marka idinku jira waa maxay oo kale oo madowga ku jira waa maxay marka waxaa la rabaa in ummaddu ay madaxdooda aaminto madaxdooda waxay sheegtana ku qanacdo marka haddii maxaa kuu diidahaya in aad aaminto madaxweynahaaga adoo fiirina adoo dhahaya gabar aan fadhiga ku jirin ama wada hadalka ku jirin ila waxaa is arkay waa labada madaxweyne oo meesha fadhiday markii la hadlahayay ayaan aaminahayaa waxay tiri madaxweynehayana ma aaminahayo taasi waxay la tahay inayna dow ahayn marka waxaan rajaynayaa shacabka soomaalidu in ay aaminaan madaxdooda inay ku kalsoonaadaan ilaa ay wax cad la yimaadaan oo wax cad lagu arko inaan shaki la gelin ama sida shacabka aan wax cidla ah oon jirin iyo aan lagu kicin madaxweynuhu wuu caddeeyey wayna caddahay annakuna sidaasaan caddaankaasaan arkaynaa caddaankaasaan ujeednaa meel yar oo mugdi ah nooga jira ma jirto aad baad umahadsantaha ambasador dhegaystaha kaleetee qadka ku jira bal asna aan siino wakhtiga fursadda soo dhowo walaal magacaagana ku bilow magacayga waa maxamed cusmaan barre waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho safiirka waxaan weydiinayaa su-aal ah Eh, waxaa jira walaalkii shalay madaxweynaha soomaaliya iyo uhuru kenyatta ee ku dhex maray magaalada eh, nairobi waxaa la waxaa la isla gartay arrinta la xiriirta ee hakashada diyaarada ee ka baxa magaalada muqdisho oo ku hakada magaalada haje magaalada wajeer dhowr jeer oo hore waxaa lagu heshiiyey in diyaaraduhu ay si toosa u gaaraan magaalada nairobi arrintaa maysan dhicin dhowr jeeraa lagu soo celceliyey ilaa saddex jeer camal waxaa arrimahan ay ka wada hadleen madaxweyneyaashu Eh, si toosa ilaa hadda maysan u suurtagelin in si toosa muqdisho diyaarada ay nairobi si toosa u tagaan Eh, maxaa keenay marka sababta keentay maxay tahay in xilli kasta ay eh, kenya ay ka baxdo eh, heshiiska dowladda soomaaliya ay la gasho arrimahan la xiriira diyaarada diyaaradaha ka taga muqdisho oo si toosa u aada eh, nairobi inay ku hakadaan eh, magaalada warjeer aad baad umahadsantaa Walaal, ambasador walaa horta horta kenya uma hadlaayo aniga ani waxaan ku hadlahayaa shirki ka dhacay soomaali baan u hadlahayaa uma hadlayo kenya kenya sidaan ogahayna waxaa weeye eh, sidii loogu heshiiyey in laga dhaafo diyaaradaha soomaaliya inay ku hakadaan wajeer waa markii koowaad oo ay joojiyeen waana markii khilaafkan badda uu soo dhex maray Eh, waxayna u muuqatay inay ahayd maaragtay eh, cadaadis eh, lagu saarahayey eh, ama lagu dhibahayay dadka soomaalida lagu dhibahayay ama cadaadis dowladda lagu dhibahayay inay ahayd ayakii baana haddana lagula heshiiyey in ay arrintii ka qaadaan wayna aqbaleen oo inay ka qaadaan waa markaas marka horey uma jirin waagii hore eh, hal mar ayaa lagu heshiiyey halkii marna way fuliyeen haddana eh, waxay fulinahayaan in diyaaradihii laga qaado eh, maaragtay hakashadii ay ku hakanahayeen wajeer marka waxaan rajaynaynaa inayna mar dambe dib usoo noqon laakiin su-aashaadu waxay ku habboonayd eh, kenya in la weydiiyo kenyana eh, ayadaa sidaas maxaad ugu soo noqnoqonaysaa ayaga aan dhihi karaa laakiin annagu un wixii maslaxadda ummadda soomaaliyeed ayaa madaxweynuhu ka hadlay dhib inay ku ahayd dadka socotada ah ee soomaalida ah inay dhib ku ahayd meesha lagu hakinahayo inay dhib ku ahayd maaragtay eh, viisayaasha lagu cairinahayo inay dhib ku dhib ku ahayd maaragtay dadka lagu dhibahayo aeroboorada intii oo dhanna heshiisku wuxuu ku jiraa in laga qaado Eh, weliba waad maqlaysiin uhuru eh, in uu dhahay shacabka soomaalidu iyo kenya inay isu socdaan baan rabnaa inay dadkooda soo siyaartaan baan rabnaa inuu ganacsi dhex maraan rabnaa inay tijaaradu xoogeysataan rabnaa intaasuu dhahay intaas marka warcad buu ku dhahay marka waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed in ay sidaas u fahamto maslaxadeedana garato kuna aaminto madaxdooda in ay maaragtay maslaxadda ummadda iyo maslaxadda qarankan ay ay ka tarjumahayaan ee inaan maaragtay la siyaasadeen wax kasta oon loo rogin ama mugdi aan jirin aan la gelin waa tahay Een, mudane maxamuud nuur axmed tarsan mudane ambasador waxaa jirtay in qaar ka mida warbaahinta gudaha soomaaliya ay qorayeen xataa in een, labada madaxweyne ka sokow kulankan muuqday oo warbaahinta loo soo bandhigay saddex cisho oo lasoo dhaafay ay jireen een, wadahadallo hoose oo labada madaxweyne xataa ee, xiriiro kaleeta ay lahaayeen marka ma jirta in xiriiradaasi kaleeta ay horey usii jireen ka sokow midkan hadda lasoo bandhigay aan ahayn Eh, walaal maalintuu madaxweynaha yimid ilaa shalay eh, shirka uu ka- dorhad uu ka qaybgalahayay iyo maalintii ku xigtayba intaba annagu waan kor taagnayn eh, madaxweynaha hotelkiisa mar uu fuud kale hotelkiisa ku qaabilahayay mar uu dad kale qaabilahayay oo ayay ahayd waxa ay is arkeen oo ay wada fadhiisteen dalaantii shirka ay isku salaameen aan ahayn waxay ahayd ma- eh, maanta eh, shalay ahayd marka waxaan filahayaa arrintaas in ay dadku ku qancaan wax hoos gaar ah oo loo dhuuntay ma jirin shay basay wada hadleen shalayna j- waa kuwii shir jaraa'id wada qabtay intii ka horreysayna annagu waan taagnay waana fadhinay Eh, meel kale oo goonin loogu shiray iyo meel kale oo goonin loo fadhiistay iyo ma jirin Eh, madax kale oo eh, dowladahan caalam ka tirsan eh, iyo hay-adaha caalamiga oo shirka quseeyay wuu la hadlay madaxweynaha waa la fadhiistay laakiin shirka dowladda kenya madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya u dhexeeya shirkaasoo ahaa ayay shirka jaraa'id ku wada qabteen haa walaal soo dhowow magacaa ku bilow ee ambasador maxamuud nuur axmed tarsan ayaa ku jira khadka telefoonka ee magaalada nairobi safiirka soomaaliya ee dalka kenya su-aashaada hadda aad haysid waad weydiin kartaa iyo aragti waxaad haysid cabdin ambassadorka waxaan weydiin lahaa in eh, waxaan dhammaanteen la wada soconay oon eh, wada arkaynay shirkii jaraa'ida ee madaxweynaha iyo een, soomaaliya iyo madaxweynaha kenya ay wada qabteen Een, kolley dee dabcan wuu ka caddaa inkastoo soomaaliya ay siyaalo ka badan isu jireen laakiin wuu caddaa absolutely Een, waxaan weydiin lahaa ambassadorka een, maadaama een, een, si ballaanmaayndhaweyta doorasha ka dhacday een, doorashadaasna ciidamada kenya iyo maxaan ku dhahday dowladda kenya ay ku lug lahayd een, dowladda soomaaliya ay ay dacweysay dowladda kenya marka een, ma laga wada hadlay labada madaxweyne arrintaas ma isla soo qaadeen in khilaafkaas la xaliyo iyo qaabka ma isla soo qaadeen su-aashaasaan weydiin lahaa taas Eh, walal waa mahadsan tahay Eh, eh, arrimahan eh, doorashooyinka jubbaland ku saabsan waa arrimo daakhili ah jubbaland waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka ayay ka tirsan tahay sida dowlad goboleedyadoo kale khilaaf hadduu soo dhex galo dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyaduba ayaga si si soomaalinimo ah ay ku xalinahayaan dowlad kale uma hoos tagahayaan ama dowlad kale ma dhexgelinahayaan maaragtay khilaafka soomaalida dhexdeeda ka ka dhaca marka ilama aha arrintaasi arrin qusaysa wadahadalkooda inuu ahaa arrintaas soomaali bay gaar u tahay soomaaliyana xalinaysa waa tahay n waay waad mahadsanta dhegeysta dhegeystahaasi wuu mahadsan yahay isna su-aashaasi ku weydiiyey waxaa jirta in muddo soomaaliya iyo kenya khilaafkoodan ku salaysan markii horena ka bilowday dhinaca badda iyo xeebtan dhinaca gobolka jubbada hoose jasiirado ka mida muddoba soo taagnayd ay sal u ahayd labada madaxweynena dhowr shirar xataa ay isku arkeen oo kuwa xataa kii ka dhacay ardisababa ha ahaadaane aysanna wada hadlin sida dad badan ay sheegayeen hadda marka ma cid dhexdhexaadisay ayaa jirto in kulamadan ay qabsoomaan oo muddo kasoo shaqaysay oo sidaasaa keentay mase in madaxweynaha uu tagay un dalka kenya oo shir caalami uga qayb galay ayaa sal u noqotay inuu dhinaca kaleeto wada hadal la yeesho madaxweynaha dalka kenya anigu intaan ogahay labada madaxweyne wax ku dhex jiray oo dhexdhexaadinahayay ma jirin dad u kala dab qaadahayana ma jirin laakiin sida aada la socotiin ummaduhu waa iskhilaafi karaan ayaka khilaafkoodana ayaka ayaa haddana ka wada hadli kara waxaa laga yaabaa marka in ay dowladda kenya cadaadisyadii ay samaynaysay in ay arkeen inayna natiijo dhalaynin oo ayna natiijo ku helaynin marka in caqligu uu shaqeeyo caqliga loo soo noqdo marka caqli soo noqoshadii baa waxaa ah in la wada hadlo badanana waad ogtihiin khilaafaadka siyaasiga ee dhaca ama khilaafaadka dowladaha dariska ka dhaca ama dowladaha kaleba ka dhaca xalka ugu weyn sida lagu xaliyo waa wada hadal hataa qaar islaayoo dagaal uu ka dhacaa jira oo dagaal xoogan intuu dhex maro haddana dagaalkii uusan waxba xalinayn e wada hadal uu xaliyo siyaasiyan loo xaliyo marka waxay ila tahay in ay la gaareen uun waktigii soomaaliya kenya ay maaragtay khilaafkooda maaragtay ay ku xalin lahaayeen wada hadal ayaku ay ku xalin lahayen waana khilaafka maaha khilaafkii badda ahaa laakiin hadda uun in la xaliyo arrintan maaragtay wixii ka dhashay khilaafka badda markuu yimid wixii ka dhashay oo ahaa cadaadis ka yimid xaggan oo horay heshiisyo u jiray in laga baxo oo maaragtay lagu soo rogo maaragtay diyaaradaha soomaaliya ka yimaada inay si gaara u maraan maaragtay wajeer in dadkii viisayaasha ku qaadan jiray markay wadanka soo degaan in la joojiyey in soomaaliyana iyada naftigeedu sidaas oo kale ay soo rogta iyaduna diyaarad aan muqdisho imaanin in ay sharci darro tahay in ay wadanka meel kale ka tagto marka waxaan filahayaa in la gaaray waktigii la wada hadlayo wayna wayna wada hadleen arrintaasna waa ka heshiyeen midda khilaafka badda labaduba waxay isku raacsan yihiin in laga warsugo sababtoo ah u lama bixiyo wadankaaga qayb kamid a qof bixin kara ma jiro kenyatina ma bixin karo madaxweynehena ma bixin karo waxaa laga warsugayo waxaa waaye go-aankaas maaragtay maxkamadda caalamiga soo dhowo walaal waxaad noqotay dhegeystihii ugu dambeeye nasiib u yeeshay barnaamijka inuu noo soo xiro wicitaanka dhegeystaha waxaa qadka ku jira safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamuud nuur axmed tarsan marka haddaad su-aal qabtid waad weydiin kartaa soo dhowow waa mahadsan tahay sexro waaya filaa qofkiila hadlayo waxaan su-aalna waa qabay alana waan soo diiyey rabay markaa dhegeystay khudbada madaxweyneyaasha runtii kuma jirin horta wax geeska badda ka hadlayo madaxweynaha soomaaliya oo dhahay inna saameyn xiriirkayna arrinta badda intaas unbaa kaga jirtay khudbadda laakiin maxaa lagu kala cadeyn karaa micnaha in hoos micnaha hesiis hoosaad uu jiro maxaa lagu cadeyn karaa taasaa weydii lahay safiirka kenya waa tahay arrintii badda ayay sheekadeena u badatay inta badan barnaamijka ambasador soo dhowo mar kale wuxuu ku leeyay dhegeystahaas shaki inuusan jirin maxaa lagu caddeyn karaa
shakigu waa waxun oo maaragtay waana laga ducaystaa badanaa adkaaraha subaxii bay ku jirtaa in laga ducaysto shakiga ilaahay shaki naguma dhaliyo dadka soomaaliduna waxaad umalaysaa shakigu inuu u noqday caadi u noqday ayaad umalaysaa iyagoo wixii cad sida qoraxda u caddahay u cad haddana waxay ka raadinahayaan noqdo madow bay ka raadinahayaan marka waxaana la dhahay soomaalidu waxay dhahdaa nin meelo ka u caddahay meelo u madow wax ka cad ma jiro oo ka ka muuqaal cad madaxweynihii soomaaliya iyo kenya oo isla taagan in uu madaxweynihii soomaaliya dhaho waxaan ka wada hadalnay heshiiskan in la hagaajiyo deris wanaageenna iyo isu socodka iyo diyaaradihii iyo wiisayaashii kuma jirto lugna kuma laha qadiyadii badda ee maxkamadda caalamiga taallay lug kuma laha intaas hadduu dhaho caddaanka kale ee la rabay wuxuu yahay ma garan karo aniga wax ka cad oo ka caddaan badan taas wax ka ma- i- iima muuqato marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed eh, mar labaad baan ku celinayaa in ay madaxdeeda ku kalsoonaato Eh, baddani qof ma bixin karo waa inay ummaddu og tahay wayna arkayaan hadday dhacdo hadday dahdii hadday What?
eh, eh, ay soo degdegtaba marka inay ku kalsoonaadaan madaxdooda oo ay aaminaan oo ay garab ku istaag ku ku garab istaagaan halganka ay ugu jiraan maaragta xuquuqda ummadda soomaalida inay soo celiso oo si sharci ah ku soo celiso inay garab ku istaagaan oo ay ku taageeraan oo ayna laakiin ayna oo u xogxogin meelo kale iyo ay- waxaan jirin aan loo xogin baan rajaynaya waa tahay een, ugu dambeyntii maxaad ka rajaynaysaan qodobadan haatan aad isla gundhigteen kenya in ay meel mariso sideed u rajaynaysaan macnaha laba kelimo ayuu isticmaalayay madaxweynaha kenya wuxuu dhahay within a week in maaragtay diyaaradaha ay ay ay toos u yimaadaan eh, nairobi oo ay- laga joojiyo sababtoo procedureka ayay marhayaan marka waxaan filahayaa taasi week buu ku dhahay midda kale ana immediate effect buu dhahay middan oo viisayaasha ah marka labadaba waxaan rajaynaynaa in ay deg deg hadday u daahdana ay wiig noqoto tan kalena ay si deg deg u bilaabato ayaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa marka inuu kobco ummadda soomaaliyeed maslaxad weyn baa halkan ka taalla Eh, dhaqan fara badan oo soomaalidu ay leedahay yaalla Eh, oo- bulsho badan oo aada u xoogan baa eh, meeshan ku nool Eh, in ay maaragtay socodkii la sahlo ganacsigii in la sahlo maaragtay waxaasoo dhan ummadda soomaaliyeed maslaxad u tahay marka waxaan filahayaa shacabka soomaalidu in ay arrintaan u noqoto guul usoo hoyatay kuna taageerto madaxdooda kuna garab istaagto Qad.
Eh, arrimahan kale ee siyaasadda loo bedelayo oo qof maaragtay eh, me- meel kale raba inuu wax u rogo eh, in ay ummaddu ay ka sara marto oo ummadda ay taageerto madaxdooda oo annada ay soo saartay oo maslaxadda ummaddana ay ku gaartay waxaan rajaynaa ummadda ay taageerto ku garab istaagtay lana oo niyadda laga jebin maaragtay ayakoo waay dadaalaya aad baad umahadsantaa ambasador waa mahadsantahay walaal aad baa umahadsan guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa waxa aan ku eegnay arrinka ku salaysan kulanka iyo heshiiska saddexda qodob ka kooban ee madaxweynayaasha kenya iyo soomaaliya ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada nairobi waxaana marti iigu ah oon aad ugu mahad celinayaa safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamuud nuur axmed tarsan barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay zaare cabdi axmed oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dhaqankiiyo hiddaha iyo qoraa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal in badan oo dabeecadaha aadanaha ka mid ah ayaa isku si loo arkaa in kale oo la isku daba marsan yahayna way jiraan sidaa darteed ayaa dabeecadahaas qaar la isku ammaanaa qaar kale ciddii lagu bartana lagu daraabaa tusaale ahaan deeqsinimada geesinimada iyo runsheegnimadu waa tilmaamo la isku ammaano halka muudalnimada fulaynimada iyo beensheegistu ay yihiin wax la isku dhaliilo oo qofkii ku tilmaanaadaa uu galabsado in hoos loo eego sidoo kale dabeecad ahaan waxaa la jecel yahay ruuxa bulshada uu ku dhex nool yahay wanaaggeeda ka taliya oo israaceeda iyo nabadda dhexdeeda ah ku daala waxaana la sharaystaa kolba kii iskudilkeeda xargaha u sooha ee kala taggeeda iyo iscollaysigeeda loogu dawgalo dhaxalka suugaaneed ee soomaalida gaar ahaan sheekooyinka hiddaha waxaa ka buuxa kuwa muujinaya dabeecadahaas kala duwan ee aadanaha lagu abuuray iyo sida qaar loo mahadiyo qaarna loo eedo maxaa haddaba loo hayaa ruuxa diradirayntu ay dabeecadda u tahay ee maalintiisa ugu wacani ay tahay maalinta uu laba qof fooda isu geliyo ama uu sabab u noqdo in bulsho nabad ku wada joogtay uu colaad dhex dhigo halkan markay arrini joogto waxaa markiiba igu soo dhacaysa sheekadii shuruuc qawsaar ee curiyaheedii uu sida farshaxanimada leh u falkiyey sida ka muuqata naanaysta magaciisa ku laran shiruuca wuxuu ahaa nin saboola oo ka xoogsada qoysaska reer miyiga ah kuwooda hodanka ah iyagaas ayuu xoolaha u raaci jiray dabadeedna markuu ku guddo-o ayaa neef ama laba la siin jiray berigii dambe ayay isqabteen ninkii uu qowsaarka u ahaa kolkaas buu u tegay mid kale oo inuu ciidan u baahan yahay loogu sheegay kiibaa ku yidhi warniyahow inaad ii ciidamiso waan u baahanahay hase ahaatee dhabkuuma aqaane ninkii aad la joogi jirtay ee cid aad u ciidamiso ugu dambeeyey ayaan kaa soo waraysanaya ceebtaad leedahay haddaan kugu qaadan karana aniga ayaad xoolaha ii raaci doontaa ninkii buu u tegey markaas buu ku yidhi shiruuc si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa ceel iyo cashinba waa nin wax ugu filan waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba gaar ahaantiisa uga walwala ha yeeshee ceeb buu leeyahay waa diradiraale oo laba qof oo isku wanaagsan baan la tusi karin markaas baa ninkii wardoonka ahaa wuxuu yidhi ceebtaas markii aan ku ogaado waan iska ilaalin doonaa ama waan ka maarmi doonaa haddase waan ciidan xumahay oo xoolaha ayaan raacsanaya kadin geela oo uu lahaa ayuu raacsaday markaas buu si fiican ugu baylaha tiray markaas buu ninkii shiruuc jeclaaday mar walba oo ay kulmaanna wuxuu kula telin jiray inuu iska daayo dabeecadda diradiraynta ee loogu sheegay berigii dambe ayaa ninkii geela lahaa meel u sodcaalay muddo dheer hadduu maqnaa ayay naagtiisii walaacday oo wahantay dabadeedna shiruucbay inta u timid waxay ku tidhi war waxaan u malaynayaa in ninkii naag kala guursaday oo inaan ogaado ayaan rabi lahaaye maxaan yeelaa markaas buu shiruuc ku yidhi intaan hadda idinla joogay qabanqaabo guur ninkaaga igama muuqan haddaad se rabto inuusan weligiis naag kale kula guursan waxaad yeeshaa markuu seexdo saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa ku abbaaran xoogaa fiican oo tima ah ka soo gooso dabadeedna ku uunso weligiis iyo allihiis naag kale oo aan adiga ahayn uma haqaltaagi doone naagtii baa inta jawaabtii la dhacday mandiil xiiraysa soo tumatay shiruucna markuu ninkii yimid ayuu inta u tegay wuxuu ku yidhi war nin yahow aniga diradiraare ayaa la igu kaa sheegay haddaan wax kuu sheegi lahaana waxaan ka baqayaa inaad iga hoos qaadi weydo ha yeeshee nin wanaagsan oo aan jeclahay ayaa tahay marka waxaan kuu sheegayaa naagta aad qabto intaad maqnayd in balaaya ku diday wax ku dhacayna garan maayo intii aad maqnayd oo dhan waxay ku dhaaranaysay inay ku dili doonto mar ay noqotaba haddaad been iga moodaysana hadda ha la hadlin markaad se seexato is-ilaali adigaa wax arki doone ninkii baa iska tegey isagoona hadalkii shurwac rumaysan wuxuu is yidhi ji raboo ha la hadlin oo siduu ku yidhi iska yeel bal hadduu gamcaye saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa xiga in yar timaheeda ka soo gooso siduu shirwac ku taliyey markay mindidii la soo baxday ayuu isna is yidhi wallaahi waa wixii shirwac sheegayey oo inay ku disho ayay rabtaa markaas buu isagoon waxba hubsan tooray saddex gees ah iska soo dhuftay oo naagtii laba u kala gooyey shirwac qowsaarna intuu markiiba orday ayuu u tegay nin ay haweenayda walaala ahaayeen kolkaas buu ku yidhi walaashaa seedigaa ayaa dilay naagtii walaalkeed ayaa isna soo orday oo seedigiisa oo geela xeradiisa hor taagan laba isle eg ka dhigay maalintii xigtayna labadii qolo ee naagta iyo ninkeedu ay u kala dhasheen ayaa gam isku noqday tobannaan rag ah ayaa isaga dhintay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daajaa nala socodsinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha heesta soo socota waa fanaanka ala u naxariistay maxamed caraale iyo heestii farta iyo wadnaha
marbuu ku wanaagsiyaa wakhtigu kuu hiiliyaa walaalkii kaa dhigaa sidii waqalku daa cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn marbaad kala weecataa wayahuu cadow ku noqdaa wacdiga adniga fartaa mar buu wari ku dhalaa cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn marbaadi kala weecataa wayuhuu cadu ku noqdaa wacdiga admiga fartaa mar buu wari ku dhalaa adduunyooy waa la leey adduunyooy waaya badan werwere madaa ku yidhiyey fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo ah fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo adduunyooy waa la leey adduunyooy waaya badan werwere madaa ku yidhiyey fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo ah fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo
heestaasi uu ku luuqaynaya allahu naxariistee maxamed caraale ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
waxgaradiyo waa yaaraa ruuxaan waanada ka maqal dantiisana wadi aqoon wadeecana darisu dhigin adduunkana waa saciyo wayerceelaan gureyn in lagu waraaya qabo darxumu wagay kulmaa wareegaay maadiga warlii aadimiga ku dila adduunkana waa saciyo wayerceelaan gureyn adduunkana waa saciyo wayerceelaan gureyn in lagu waraayo wagay kulmaa wareegahay maadiga adniga warle